السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan waa goor hanti iskaga qabta shacabka Soomaaliyeed oo barnaamijka suugaanta waa qayb siyaasadeed ee Abwaan Maxamuud Axmed Cabdalle oo had iyo jeer lagu soo gudbiyo halkan qoraaxda ka soo baxday afkiisa kana soo maxay maskaxdiisa ha ahaato gabayo heesa ha ahaadaan ama nooc kale oo suugaan nooc ay doonto ha ahaato waa abwaan aan daaweyne balse maskaxdiisa waxa ka yimaada xiriye waaweyn iyo tilmaan dheer xadaarsan yihiin waayahay websiteka golaha nineteen sixty waa www dot golaha nineteen sixty dot com kaasaa qaada oo idiin soo gudbiya soo dhowo maxamuud golaha nineteen sixty iyo caawa barnaamijka afraad maxaad ugu tala gashay ku soco
bismillahi raxmaan raxiim nabigood waad mahadsan tahay adiga khyaarta golaha dhammaan rag iyo dumar waa salaamaya waxaan codkiisa ka maqlay halkan nimaanu ka wada ka wada qayb qaadanay maansooyin hore ninka oday oo la yidhaahdo anwar maxamed deeriye aad baan u salaamaya salaan gaara waxaanu ku wada jirnay maanso oo habeenoo ka soo qaaday silsilada la oran jiray dood wanaag dadkii bilaabay baan ahaa waxaan ku lahaa maanso la yidhaahdo daryeel marka aad baan salaamaya isaguna dadkii nagala qayb qaatay buu ahaa ma garanayo hadda markuu soo galay exactly ma hortaalo laakiin waa aad baan salaamaya waxayna ku jirtaa internetka meelo badan caawa dhagoodow waxa weeye waa meelo badan baan caawa duqeynaya su-aashaadna weydiisay qolada gabeeda waxay ka gabiyaan dhowr arrimood waxay ka gabiyaan nolosha qaybaheeda kala duwan waxay ka gabiyaan wadcigii lagu jiro ummadda suugaantooda inta badan taasay taabataa taasa markaa waxay ku keentaa tagtadii iyo joogtada iyo timaadada saddexdaas bay isu keentaa laakiin way qaba badan tahay dadka dee anigu kumali cilmi gooniyan suugaanta u leeyahay laakiin waxyaalo kale oo soo gala baa jira oo maaragtay sida maaragtay waxaan la yidhaahdo murugada iyo dhiilada iyo goxashada iyo maasooyin noocaasa caawasaan idiin sheegay meelo badan baan tataabanayaa soomaalidana dhibaatada hadda haysata waa tu inoo sheegaya professorku arrimadaa jira maogta hadalku meel kuma wada dhammaado soomaalidii hore way ka qaad weyneyd soomaalidan soomaalidii hore suugaantii hore qabiiladaa laga hadli jiray wax walbaa laga hadli jiray reer hebel baa la magac dhabi jiray waa laysu dulqaadan jiray waa laisdhegeysan jiray maanta haddaad laba erey soo qaado dadku waa muraardilahayaa waayo dadka tankii baa ka dhammaaday aqoontiina waa laga mariyey sheeko waan ka soconayaa waxaan ku bilaabayaa arrintan xasan sheekh maxamuud aada usoo noqnoqota xasan sheekh maxamuud waa side waa madaxweyne nooceeya dadku qofku maalin buu samraa xasan isagoo aan bil madaxweynehayn baan ka samray anugu november nine labada kun iyo labaiyo tobankii maanso baan ka tiriya la yidhaahdo qaran masuug waa qaran khayaameeya oo kale maxaan saa ugu yir xasan khudbadihiis ugu horreeyey markaan markii dabaaldegii dhammaaday oo la dhaariyey maxaa la yidhahda madaxnimada loo dhaariyey arrimihii ugu horreeyey ku dhaqaaqay waxay idinu yidhaha dadka deegaamada soomaalida naga maqani wadamada ha raaceen ay la degan yihiin wuxuu yidhi hiiraan iyo maxaa la yidhahdaa baydhabo maamul samaysta aad u madax banaan tihiin wuxuu yidhi jubbaland anaa maamul samaynaya halkaas markaa maansadaas iyo arrimo badan oo ma garanaysaa xasan anigu gaar ahaan oo aqaano markuu n g o-ga haystay fikirkiisii shaksigaa waxyaala badan baa suu jegeeyey marka waa soomaaliyada fasiraysa xasan keligan aanu caawo ka hadli maayo dad badan baan caawo ka hadli doona insha allah inaan waktiga soo gaabiyana waan isku dayaya maadaama waktigu nagu yaryahay bismillahi raxmaan raxiim maasadan waxaa la yidhahdaa qaran mazuub miinlay mulaaxdaay marxabada abwaankaay miisaanka gabaygaay maskaxdii barbaartaay manqadii aqoontaay majliskii waxgaradkaay mixnihiiyo dabuubtaay maqaamkaagu waa curad eebow muddo ahaan u marinkeeda exdiyo dulmikii mutacamida kaa magagsataanahay afartaa madeeye maansadaan agaasimay mooshinkeeda xaajada maaxda aanu daadego mabdi'iisa aadmigu laba maanmaleeyahay midnimada qofkii necab ma geeyaa mas-uulnimo madaxweyne daacadii ma qaybshaa dalkiisa oo majaraha ma dhiibaa qarankana ma suugaa waa markuu yidhi waddankuu somalilan iyo soomaaliya loo wada hadlaya xasan arrintaasoo treasury ahayd grievancy ma ahayn haddii gobollo soomaaliya wax tabanayaan gobolkii soomaali badan baa ku jirta treason oo madaxweynaha kula jirta maantay qaraadhahay masalooyin u gubiyo midig bidix xagaysiiyo mahadhooyin muuqdeen rajadii malaasnayd soomaali magaceed miyir loo hagaajiyo midnimay sulayse mugdigay dhex jirtay weli meehanowda niinaydu waa mudan waa madalin dheer garad maaso weeye dhaxalgala macnaha weye sugaan murti loo agaasimo maqaamkeedu waa curan rabbiyou mudaahano marinkeeda exdiyo dulmikii mutacamida kaa magasataana dowladdii la muday ee xasan maamulkeedii maarey lagugu yidhi meel kastaba adduunyada dadweynuhu muraaqiyo farxaddii la mirmeen maanta maanta maantiyo meerisyada ku qaadeen masraxa uga heeseen ma dalkoo la qaybshiyo murugay ka dheefeen ma suntii qabiilkiiyo milil baa la dooxoo wixii laysku medhiyaa loo mooyo tumaya koox marin habawshaa miilada u degayo marjicii islaax baa loo meeriyaayo dhiig miiradkii iyo masasii qaniin baa maandeeq ku foofoo muudsanaysaa dinleydu waa mudan waa madalin dheer garad macnaha weeye suugaan murti loo agaasimo mooshinkeedu waa curad rabbiyow mudahano marinkeeda exdiyo dulmikii mutacamida kaa magasataan dowladdii la muday ee xasan maamulkeedii maarey lagugu yidhi maamuuska sharaftii madaxweyne goortaad majara haleesho maqaamkii dalku lahaa qarankii nihiibtaad intaan waaba meel dayan arrin meel ka dhacaya iyo laba malaystaan maxfallada lagaa qoray mudicii horeetaba intaan waaba meel dayan mudnaanteeda waxa helay qarankiis mas-uugaha maandeeq ku bari furay yidhi maamul gaariyo dalkaa maarmay baan nahay mudicii kaleetana madluum bay ahaayeen magdhow baan u qorayaa raalligelin maslaxad iyo miiladaan u shugaya xasanoo lagaa maqal waa markuu yidhi waqooyiga qolyihii dowladdii la dagaalantay magdhow iyo waxaasaa la siinaya ma aqaan soomaalida arrintaas waa ka fakatan umalanaya laakin is on the record waa duuban tahay muqdishona xasuuqii masaakiinta lagu dilay muslinkii la mawtiyey qabiil lagu makaday oo mooryaantu laayeen mudug maatadooxii macaluushii baydhabo malaayiin ku goosteen mididii kismaayiyo lagu mirayay reer geedo maankayga kuma taal midnimada kuwii siday muuneeyey calankii qarankana muquunayn mariid baan u milaya xasanu lagaa maqal sanaagii sool baan ka hadlaya marka marka kalena waxaan ka hadlayaa dagaaladii kale oo muqdisho iyo xasuuqyadii ka dhacay ama meel walbaba soomaali kamad hadleen waayahay dowladii dowladdii la muday ee xasan maamulkeedii maarey lagugu yidhi maamuuska qarannimo macna in lagu badbaasiyo miciinkaaga baahnayd intaan waaba meel dayan meex baad ku moosto midigta iyo bidixdaan meel kaaga wada ool madan weyn lasoo shiray madaxweyne hiiraan maamul soo samaystaa doraad muusanowdo malkadii kismaayana kolkii mahurtadeedii tala meel marsheen oo maamul ugu yabooheen war mahaad melmelato magligaad afaysee waadigaa ismadax maray masaalkii maxkamadaha mootada biyeysto colaad soo mareego maara waa lagaa yahay waatuu xasan kismaayo tegay oo dhibaato ka dhacday oo laiscaayayo ma garbaa ma xeerbaa ma caqlaa madiinba maxaa may iyo haadeer meel kugu wada qoray maxilkaad mihiibtaan micnihiisu kuu dhicin ma dadkaa ku kala xiga ma dalkaa ku kala xiga madaxweynihiiyow sidee maanku kaa yahay millaydu waa mudan millaydu waa mudan waa madal in dheer garad macnaha weeye suugaan murti loo agaasimo muushinkeedu waa curad maamaha guuna baa tidhi nimay meel u caddahay meel baa ka madowe inuu mawle garashada marinkeeda kugu hago mas-uuliyadda weynee lagu yidhi ma jaro qabo marinkeeda kugu hago mataanay ahayd waa soomaali magac lehe mugdi baa hadheeye muddo iyo dhawaale kii xaqa u meel daya masiirkee dayicinoo qabyaaladi masiibayn inuu mawle kaa dhigo anna ducada kuu maray mahawiguna muggeeda leh maansada ku soo xidhay talow waa tan maaligii mas-uuliyad cadgudatiyo qarankood mihiibtaa mid weeyaan lagaa sugi mid kaloo dardaaran ah taariikh maguurtada meeshaad ka geli layd maanta baad ka daydayo ama qaran masuuq noqo bay maasadaasi leedahay marka intaas wy waxa weeye waxaan uga baxayaa xasan baan uga baxayaa insha allah maasadaasina waxaan umalaynayaa inay tahay arrin taagan ducadii aan madaxweynaha u duceeyey keliya ma aan canaanan laakiin waan u duceeyey laakiin ma aqaan ducadaas dee allahu aclam wax laga aqbalay waayahay gabaygan waxa weeye wuxuu la hadlayaa maamulka puntland suugaantu waxay ka tarjuntaa dareenka dadweynaha waa saas weye gabaygaas markaas baan idinku xijinayaa wuxuu ka hadlayaa asaaskii puntland waxyaalaha ka jira nin walba uu kursigaaga xejiso hoyaalayey hoyaalayey hoyaalayey hoye allah hoye hoyaalayey hoyaalayey hoye hoyaalayey hoyaalayey hoyaalayey teer iyo dharaartii puntland calanka loo taagay tunka reerunbaa kaga lignaatoodu socotaaye ninta kooran oon tamar lahayn talada loo daynin oo tiimbaraa loo haya inagu toolaye artinimo wixii lagu talaba gaalka ayay tegiye garow waa ka taranqaysay oo ixkataa jiray tuuladii qardhaa laga dhisaa taallo iyo foo boosaasoo waxay taab lahayd lagala tooreeyey reer bari tafaafulan beryaba tuurin baa sudhan sanaagteedii la ilow magacaa tiriye mooyaane badhansiigadaa tuunsan oo tinib ma geeyaane sool cadowgu taabiyo kolbaytaana bixiyeene laascaano toban sano ayay seeto koobaysaa laascaanood laascaanood toban sano ayay sii tukubaysaaye nimaantaa ogeyn waa hungee kabid la-aantiisa maalinkay wax taransiiyo colaad ay tolaa'i gaadhay shabaabka turuqu shabaab turuqu ha shabaabkii turuqa sheegtay garaca taabaayey reer jariiban talalii ka yimi tacadigii muuqday wiilashii tolkood moodaye wiilashii tolkood moodaye tuutaha u qaatay argagixiso kuwii tuumiyee mudugta law siiyey raggu kala tilmaamane kolkii gaadhayuu tooshay nimankii taflaysiday yihiin qoriga tuuraayey kolkay guushu timid kolkay guushu timid waa kuwii taashas loo xidhay biladuhu ku tolay biladuhu ku tolay gaas ragguu qoys u tirinaayay tafaraaruqi ciidamadu tabasho wereeg isbargaroodka ciidamada markii laga soo noqday shabaabka malgaranaysaa adkaantii laga adkaaday ciidamo ayaa ka gadooday oo yidhi maaragtay nalama abaalmarin waxaa la abaalmariyay raggan dagaalkiiba gelin nimaantaa nimaantaa ogeyn waa hunge tabid la-aantiisa tayisiyo kolkay noqoto ficil qaran la taageero soomaalida tasowgaa kolkay wax istutaalayso puntland talan puntland tiran buuxsan bay tala ku moosaane four point five taabageli goorti lagu tooqay wuxuu tarantareeyaba u guuxgaasta mootida ee tiiraanyadeeday ilahayd iyo turxantee kolkii aqalka sare qaybi timid wixii kusoo toosay tiradii in laban ku lix yiri yaa tolkay helaya baarlamaanka anaa labiyo toban laygu tiriyaay toobal caar ayaasana wixii hadhay u tuurtuura tallaabada tallaabada xigtaa kuutus ma ahayd ee nimaantaa hunge nimaantaa ogeyn waa hunge tabidlaantii afartaa tilmaamaye sixday gocatay laabtaydu tarka baxay tusmada aadmigan wuxuu tusaalayn eebo makfiro towbadeed tiisan ha tiisan ha iseejin hartinimo waxbay tari jirto waa tolnimadii kuma kala taganin ehelnimiyo waxaan issaarnaaye waa siyaasadoo tuurka raran sacadi qaangaadhe iyo extisku buuxsamo taagan weli taagan weligeede maamulkaynu taagne puntland shacab khasaarowye buuggaa hadda buuggaa haddii nalaga tiro waa tashanaynaye walaalnimaduteedii kalgacal waysutb waysku tabaynaye walaalnimaduteedii kalgacal waysku tabaynaaye toojada ninkii imaalaya ha iska tuuqsado ee saddex siirina noqo noba igula tolmoor waaya gabaygaas waxaan ku xejinayaa griefansiga dadka reer puntland qaarkood iyo barnaamijka usoo gudbisadeen maxaa la yidhahdaay hadday noqoto bari hadday noqoto sanaag hadday noqoto sool hadday noqoto meelo kaleo kamida mudug arrimahaasi gabayadani ka hadlayaan gabaygana waxaa la yidhahdaa dergadaha garowe gabayga wuxuu leeyahay dergedaha garowiyo nimcada daadsan guudaheeda galkacayo waxa maldulduri damash ka buux dhaafshay qargo qadho difta laga raystay iyo lacagta duulays waxaqii dadweynaha puntland reer dalooshadaaye dekedaha wixii laga heliyo deeqda ku hagaagta docbaa loo duwaa dhaca durkaa loo dalleensadaa dowladan dadkeeda uu sinaya puntland dilaaye madaxweyne gaasba daldalan oo ka dayn baxaaye dabaqyuu ka jeexdiyo gurya daawashow dhima inta dad u xigtaa daajiya adduunka soo hadhaaye baldayoy mashruucyadii dihina qoyser lagu deeqiye dulmigay way xaabatee shacabka danay derderaad ayaa loogu dari jenin loo diro e dakaanooyin baa jira arlada kibir la soo duule digtaator cad weeya ninkaa uska duubani gaas baa lala hadlay reer bari xisaab buu dalbaday dood hor loo furaane lacagaha la soo daabacay dacaawey saareen gallankaa dagaalame waxbaa diirayo gubaaye damiirkiisu siin waa inuu dooda la simo isagoo xildaadihiin ayaa duti loo naqaaye duryaadkiisii baa lagu hurdilay dahur dheer aride af laga dawa loogu daray lagu digayaa bisha amar ka yimid baa la yidhi haysku daakhiliine boosaasoo deedar mid cunay baa u dawlad ahi dacay taliye waxa loogu qoray loogu looga dhigay diiq waa ninkii la oran jiray waa ninkii carruurta yidhi waa waa faraxyo carruurta reer bari dacay taliye waxa loogu qoray looga dhigay diiqay looga dhigay diiqa dadka inuu cabudhiyaa ninkan gaas dantii wadi dadka inuu cabudhiyaa ninkan gaas dantii wadiine dunubtuu ka galay reer bara dacawigeed yaale dugsi ubad ku jira buu hadhgalay duubayo xidhaaye dul xalaala inaan laga askumin dalacuu lahaaye deelqaaskii uu geystay baan abi dawoobay ardebnaha furaa lagu handadi duqiyo waayeele kaas nimankan u daqsadee duda ee helkiisa dibin daabyadiyo hadimaday duni la jooga dibin daabyadiyo hadimaday duni la joogaane kala dila xigtadii iyo dadkii dacadda ahaaye horaaje xudegay maamul xumo waa ku duumisaaye dib waxay ka noqotaba puntland duuga balan dhawro dib waxay ka noqotaba puntland duuga balan dhawrno wya gabaygaas waxa weeye haddii ilaahay maayo labada gabay ee isugu jira gubaabada iyo canaanta iyo dadku waxay tirsanayaan halkaasaan kaga gudbaya gaba yaroo kooban baan kaga hadlaya insha allah arrintii turkiga ka dhacday maalinta dhaweyto oo afgembigii turkiga qofba dareen buu ka bixiyey laakiin maansadii hore way ka duwan tahay waa maansa waa gaba yar wey oo kooban wuxuu leeyahay turkigu waa walaaladin dhabiyo dhigso keyaahe dhibta gadhawa necebnihiyo dhabar warankoode inqilaabkii dhicisobaya lagu dhantalaye shirqow la dhammaa buu ahaa dhagari hoostaale allow aanu dheliyin turkigu dhaafi cadowgooda allahayow wixii dhibi ka qabo dhowr midnimadooda dhudhunkiisa ee bow erdogan guusha dhaaxal siiyo geesii dhaartay weeyo shacbigu miday ku dhaataane geesii dhaartay weeyiyo shacbigu miday ku dhaataane shevil constantin nobil weli waa ku dholoshaye dhig baa u daatay istanbul nacabka hawdhiig constantinobl waa magaalada istanbul sevilna waxa weeye waa nimankii noor degan deganaan jiray maaragtay spain spainta sare oo boqortooyada ahaa waxa u yaqaanaan constantinobl waa magaaladii boqortooyooyinka boqortooyadii romaanka marka had iyo jeer waxay aaminsan yihiin nimanka reer galbeedku in maalin maalmaha ka mid a maalin maalmaha ka mid a constantinobl ay soo noqonayso kaniisada la yidhaahdo katoligana arrintaas waa arrin ay macnaha meel meel meel meel ugu qoran weya dad badan ba arrimaha aada ula socda waxaan u malaynayaa dhegoodo waktigu sidee yahay laba gabay oo ka hadlaya jacayl iyo waxaas
waktigu mabadhowe siida baa kuri siida waayahay waayahay gabaygani waa jacayl weeye horta gabay baan idin horumarinayaa gabaygaas waxa weeye gabayga aan ka hadlayo wuxuu ka hadlayaa maxaa la dhahaa inaan idinka yareeyo haddaad doonaysaan muqdisho meesha la yidhaahdo fairness waa inay jirtaa marka meesha muqdisho la yidhaahdo waxaa jirta maanso aan ka tiriyey muqdisho magaalada muqdisho habeen baa riyooday waana arrin true story aniga igu dhacday adigu niman baanu meel ku sheekaysanayno in badan maskaxda reflection bay samaysaa marka habeenkii markaan riyooday dee xamar waa meeshaan hay schoolka iyo middle schoolka uga baxay marka xamar un baan tegey markeli ah meeshii oo qaab darada taalla iyo dhibka yaalla magaaladu waa burbursan tahay aad bay u foolxun tahay shabaabkiibaa markaa jooga waa two thousand nine december 7 2009 wey markaas xasanna iyo waxaas markaa ma jiraan marka muqdisho sheekadeedu aad sheekadu aada u dheer tahay qisada ay kusoo aroortay oo markaa waxaa jooga weli warloodhadii ninka la yidhaahdo ninkan waa markuu la yidhahdo indhacadde iyo dhowr baa sii nool warloodhadi marka adiga muqdisho wada hadalay marka muqdisho qaab ahaan hurdadii baan ka kacay sidii waxay ila noqotay muqdisho sidii wax maaragtay sidii qof jid bin aadan iyo hortaagan oo waxay leedahay aniga waxaan leeyahay muqdisho sidanaa tahay oo dhib milan baa tahay oo dhibkaagu waa badan yahay iyana waxay muqdisho leedahay warniya weligeeda saa ma ahayn be arrintu waa ka duwan tahay marka maa sidaas idinku xijinayaa marka anaa dooda bilaabay aniga muqdishoa doodeyna magaalada muqdisho marka waxay maasadu leedahay muqdishay bixnada badan imisaa naf kugu maqan imisaa miskiin iyo waayeel maqaar iyo maxasliya haween iyo maatooyin kugu go-ay imisaa maqaaweer muftiya aqoon-yahan geesi magac lahaa iyo marwe loo hanwen yahay odayaal mihiibgala mansabkooda lagu dilay imisaa mulaaxdi iyo dhallintii manka ahayd miisaan hablood iyo ubax madaxa qaadiyo misig dheer carruuriyo aan macallin laga tegin imisaa mageydiyo mahuraan walaal ah masaar lagu jarjarayoo lagu moosay iilkoo la mulkiyey xaqoodo deriskoodii mootiyey imisa murdiga iyo mooryaan waxlaysoo mugdiyada istaagto maryahana aan dhaafayn kugu mamay masiyo good mariidiyo sun kugu milan imisaa mardabo iyo madax furashadoon iyo tuugo malafsata iyo dhiig miirad moqorro ah magan kuu ahaado weli kaama gowsado marka xamar markaa waa wada warlord hubkaa lagu iibiyaa boqol shabaabaa jooga ahlu sunnaa joogta shaydaan oo dhan baa ka buuxa welina dayna ka maqan ma aqaano imisaa maqiiq iyo dagaal ooge meleg iyo halaq iyo markaa kacay maangaabka qaarkii taladaa maroorsaday ku istaagay miilada imisaa maguurtiyo maal kugu burburay oo hanti maamul leeyahay lagu moora duugo miyigaana la geeyo aan maaro loo helin ila alaaba wixii hantidii wadanka inta saqafyadii la goostaa tuulooyin laga dhistay aan maaro loo helin imisaa madhabadiyo mawlax kaa dhex furanoo muuminka iyo munaafiqu midba magac u bixiyo lagu muransan yahayo muraadkooda la ogey waxaa lagu leeyahay mawla hebel madrase hebel madrase ibnu taymiya madrase maxaa la yidhahdaa maliki ma ma xisaabin karo imisaa masiiriyo mahadhooyin kaa kacay mashaqooyin kuu dadan weli aan la magac dhabin marka muqdisho ayaa i jawaabtay waxaa tilmaami laha waa weyn yahow sheekadan mareegta ah maskaxdaan u furayoo muddo cadayay markaagii anna waa markaygii tayda tayda taydana bal iga maqal muuqaygan baaba-ay magacayga dhaawacan muunadayda dhalan rogan masiirkayga baylahay aan kuu macneeye maandhow weriga ho taariikh muquuna leh muddo kun iyo alifyaa macruuf baan ahaayoo madxafiyada wax lagu qoro meel kastaba adduunyada maamuus baan lahaan jiray mawlow ilaah baa meel wacan iga unko meel mudan iga unko makaan iga dhigayo milicsiga dushaydaa mid yar iyo mid weyn gebi dadka muuse gelin jiray boqoraa imaamulay mas-uul iga ahaayo masjidada ilaahi iyo maxfalada dadweynaha taalooyin mudha iyo daaro midhan iga dhigay wakhtiyaa isoo maray gumaysigu mehersho milxi laygu qabayo walow laymahoobiyey milgadaydu dhicinoo maanta igu noolayd wakhtiyaa isoo maray halgan halgan laygu mehersho ubadkaygu muuqdo xornimo u maleegto nidaamo dhegeliyo masas aan ka nabad galay wakhtiyaa isoo maray calan midab qurxoon iyo mansab dowladnimo iyo midnimada dadkaygiiyo gobonnimada mahasho maqaamkaygu saro tegey wakhtiyaa isoo maray masaruhu adkaayoo mataanahaygii iga maqan muhasho u hiloobo taladoo maroortiyo muruq sheegad iga diray halkaas waxay leedahay mar baa soomaaliya garayse soomaaliya isu iman lahayd bay muqdisho leedahay mar baa boqorro imaamuleen mar baa gumaysi imi mar baa dawlad calan aan lahaa waa wixii runta ahaa bay ka hadashay waxay tihi wakhtiyaa isoo maray musuq maasuq ba-an iyo qabiil igu maxaadsaday jabhad moora dhiiglaa cadow soo makaabsaday mudka iga wareebeen wakhtiyaa isoo maray cudgu cudur igu marnaayoo maaliyo kudiga baxay meel kastaba dushaydoo hule cunay maqaarko majagoya igu dhacay wakhtiyaa isoo maray milidka iyo hurgumadii maaruqeen xubnaha oo maskaxda ay ku urureen bixiri muuti jecel iyo gala miirta feedhaha wakhtiyaa isoo maray mariir aan ahaado miirkaygu doorsamay mariyo boobka waalida maxaad laygu maxaad laygu gubayoo nin waliba imaamulay wakhtiyaa isoo maray maad layga dhigayoo masaawiir naxdina iyo murugadayda lagu qoray maan habowsho jaani iyo malaayiin wargeysi ah bay jiri muqdisho markaasa waradii iyo dadkii dhintay iyo qaawanaantii iyo kufsigii wixii oo dhan bay ka hadlaysaa wakhtiyaa isoo maray maraykanka iyo yurub iyo duul manaabo ah waska ii galeenoo dibindaabiyo mooye midna aanay ii tarin wakhtiyaa isoo maray madaxweyne doon iyo nin kastoo shirmaa gali maal igu tabxadayoo maandooriyaashiyo suma laygu soomiyey mud- muddo iyo dhowaalana murugo iyo ciil baan aan la maarsanayo micinlaawayaashii imudahanayn jeeray mid kala ka daba timid arrin kale markaa waxaasoo dhan oo dhib uga soo dhacaysa muqdisho arrin kale ayaaba soo korodhay waa sheekadii argagixisay marka ka hadlaysaa cadowgii imaan karay makasii igu baaqdiyo masalooyin u gubiyo diin la marin habowshiyo ubad miino lagu xidho sow meesha ma iman bay tiri masiibooyinkii dhacay ma hadhooyinkaa maray ma qof moogayaa jira ma filaanka maanta ah haddii aanan maasnayn barataa cid ugu maqan arrintii anigiiba ila yar ila yar adkaatay arrin garaday muqdisho ka hadlaysaa doodii ayaan kusoo laabtay waxaan idhi inaad magac inaad magac lahayd waa lagu soo martii jiray milgo iyo sharaf iyo maydaanka gobonnimo majliskii dalka ahayd anaa ku markhantiya ma hortiyo dadkaygii ma hortiyo dadkaagii bulshadii midka ahayd magacaa qadarin jiray murxis aan wax reebayn mooryaan murdiye bay meesha uga carareen muqdishay warliida sidee maanku kaa yahay sow macawis gaab iyo margisiib dad margisiib dad cuna iyo masaskii bakaaruhu maqsin kuma jiifaan hoygii mudnaayey maqaamkii xorriyadday hooyadii midnimaday maskaxdii aqoontay amarkii mushkiladahan mawla daweyn kara muqdisho adoodii kusoo noqotay rytri inkastoo majniin iyo inkastoo majnuun iyo macankayga buuxaan maxishoode iyo liid igu wada madeexaan masaakiinta igu nool malyan waa ka badan yihin belayadan imarasee muslimka iyo gaalkuba iiga maaro waayeen abaalmoogayaashii mujakunka kuwan ku koriyo maqana daweyn kara marka muqdisho waxay leedahay dadkii aniga wax iga soo bartay iskuulladayda macahdiyadayda noloshayda soo maray inay igu soo laabtaan oo ayna igu daawan mooryaanta iyo tuugta iyo qabiilaystayaasha iyo dadka jiran oo ay soo noqdaan marka soomaali o dhan bay la hadlaysaa waxay tidhi murtiyahan abwaankii muxuu igaga maarmaa midkii igu masuugow mintidkii qabiilkii muusanowgii reer hebel miyaa kula habboonaa siciidow maxaa gara siciidow maxaa dana hadraawow maxaa gara abshirow maxaa abshirow maxaa dhaba dhoodaanow maxaa liba gaariyow ma dhuumo dhoobo isku maydhba marka allahu naxariiste intii dhimatay waa noolid marka majliskii aqoon-yahan muxuu igaga maarmaa manajkii la fooliyo mawaadii gahayriyo sow macaahidaydii sii dhammaysa kama bixin malyuun iyo malyuumaad ma hortoy rag iyo dumar meel kastoo aad buuxdaan misna ima daryeeshaan maahiri ima soo baxo masiirkayga waa lumay doodii markaas waxay noqotay calooliyow iyo murugo aniga naga dhexaysay muqdisho markaasaan muqdisho waxaan ugu soo gebagabeeyey muqdishay magoolay murti qaaliyaa tiri mahuraanka jiilaal waa maadha cawskii milaygiisa lagu leedo doog lagu mihiibaa qaran muuladiisii marka aan ku midaxsado waa iga madowdahay misna waxaan idhaahdaa maankayga geliyaa ragkaa muuqan waa un maantay u daran tahay mawjado colaadoo diin loo makaabsaday manixiyo habaarqabe ninkiid aan wax gelihayn misciriirta kuu roge waa markii maxaa la odhan jiray maxkamado iyo daraayo iyo shabaab meeshaas ku timid muqdishoy magooley allow yaa mar murigada kaa maydho dhiigo mindiyaha qarsooniyo miinada qarxaysiyo madfacyada habowga ah kaa xijaabo moortaha allow yaa marsada iyo marinkiiyo garoommada muusa haybadaado mahwigeeda xamar weyn madiine iyo waaberi nabad weyn ku maamula muqdishoy magooley allow yaa allow yaa mudiriyo kumanyaal mutacalimay mas-uul kaaga dhiga oo malaayiintii kaa qaxay dibu soo majiiro hoyna uga meel dhiga allow yaa minaa iyo maka iyo madiiniyo meel nabada kaa dhiga markasyada cilmiga iyo jaamacado muuna leh makaankooda kaa dhiga allow yaa makhluuqaad muslimka iyo gaalkaba madowga iyo caddaankaba marinka iyo casaankaba meel laysku magansado musbarwaaqa kaa dhiga muqdishay magoolay tal waa tamaalige anna niinka maasada yaanan muusaraarine waxba sida magaratada yaanan muusanaabine mawlaha kula jiro marka maasadaas waxaa la yidhahdaa muqdisho waxay nahay insha allah maaragtay haddii rabbi idmo two thousand ninenkii bay ahayd marka waxaan filayaa inaan aan inaan raaciyo arrin yaroo ku daba dheganayd oo ahayd nimankan wadaadada ayaa siyaasada galay maasada waxaa la yidhahdaa uhubsada wadaadow wadaadadii wada politician hubbay gurteen waxaan u arkay wadaad ak forty seven sita saasay maansadani igu dhalatay marka maasadan waxay ku socotaa al-shabaab iyo qolyaha wadaadada oo hadda balaayo galay waxaas bay la hadlaysaa marka waxaa la yidhahdaa uubsada wadaadow inta aan halaag dhicin waxay leedahay uubsada wadaadow inta aan halaag dhicin dadweynaha hanuunsho tawxiida tawxiidka hodanka ah ku hagaaja khayrkoo idinkoo u hawlgalay himilada u daadega waa markay de xukunka iyo mogtahay waa qoladan maxkamadaha iyo magaranaysa ay meesha yimaadeenoo ay doonayeen inay maarata dowladii wax ka sameeyaan heeryada gumaystaha hinjin maayo qorigoye haase uga gobonnimo jihaad waxaad ku hanataa kolka ay habboontee uubsada wadaadow inta inta inta aan halaag iman ulajeedadu waxay ahayd war araskaan u soconaa iyo iyo isma keenayso qoriganaad seetaan eftigiis in baad dul taagan waa macnaa waa kuwii maxkamadaha mugta baan fariin u dariya marka waaya jihaad waxaad ku hanataa kolka ay habboontay uubsada wadaadow inta aan halaag iman hayalkiiyo maslaxadii iyo hilow iyo walaalnimo mahuraan dadk mahuraan dadkeeniyo soomaali waa hayd waa hilib waa hilib ku wadayaa lafta dhabarka haysee u hubsada wadaadow inta aan halaag dhicin culimada horseedka ah haaranka lagu falay khadimada qarsoon iyo hebelkaasi waa gaal murtad weeye halis wada hal karaan le maaha in hubsada wadaadow intaan halaag dhicin heemaalka calankiiyo ilaa ciise midabkiiyo xidigtaa ku hoostaal waa haybadeene geesiyaha huqdoodiyo haniyaha badh loo jaray axmed guray u hooyayo sayid maxamed kama hadhin xalanaa ku haantogay faarax baa hog ugu dhacay kuban bowna furayo halgan weyn u soo galay abwaano u hibeeyo maanse ugu hadaaqo ka nasiibkana hoosaar kaa nasiibkan hoosaar murtihoodana uga tegey aniguna higaad gabay hada kuma bakayle u hubsada wadaadow intaan halaag dhicin hungadii qabiilkiiyo colaadii hulaaqdee ku habsiri dalkeenna wuxuu ahaad halyay cunay maatada la heeree hanbo aan la reebayn hoo kaloo ka sii daran madxab lagu hufbeeliyo islaam loogu habar waco daafad uma helayna u hubsada wadaadow inta aan halaag dhicin hoolifla afrikaan iyo haanraawe dhidar iyo cadow kuwa hamuu qaba waa markii la yidhi ciidamo afrikaana waddanka hala keeno waana ta hadda taagante hoolifla afrikaan iyo haanraawe dhidar iyo cadow kuwa hamuu qaba hoygeenna waxa tuban waxa gaal harjaday waa marka ciidamada marka waxaan filayaa weli waxa socda maxaa la yidhahdaay mala qaar baa ka joogay adaatime baan filaya maa sida markaan jiray dheyskeeda waa fiirin doona hoygeenna waxa tuban waxa gaal harjadaye ku haraa u haraadan dhiigo raqda soo hawaawiyey hiyigiisu dum yahay quwad lagu hor joogsado soomaali uma hadhin hor ilaahna taa ogin uhusada wadaadow intaan halaag dhicin hanaqaadka diintiiyo hamigii rasuulkii alayhi salaatu wasalaam hanaqaadka diintiiyo hamigii rasuulkii halgankii ilaa shaam masar lagu hareer maray turki lagu haleeloo andalus hoyaatimay hilin loo yagleeliyo caqli lagu hagaag jiray rag helaadleh baa waday hoobaaqda qaarkeed nafta oo la halakayn hindisaha kumay jirin u hubsada wadaadow inta halaag dhicin alaskaanu tegaynaa balaanna ma hayno maashi ma soconayso maasadana waxaa la yidhahdaa maxaa la yidhahdaa uhubsada wadaadow inta aan halaag dhicin waayahay gabaygan waxaa la yidhaahdaa soomaali doona soomaali doona gabay dheer maaha wuxuu leeyahay gabaygani hoyaalayey hoyaalayey hoyaalayey hoye hoyaalayey hoyaalayey hoyaalayey hoy waa seven damirkii dhintoo laystirqiyayaye waa seven ninkii daacadii xilu dareerayne waa seven dunjigii magacayo dooxmay sharafkiye waa seven ladhawaa seven la dhalan dorsamay dafta waada tale waa seven dayuuskii ahaa derajo haystaye waa seven dariiqooyin iyo dinco low kacay waa seven dariiqooyin iyo dinco low kacaye waa seven dubaakiyo caqligu dolarkii galaye waa seven hablihii dahabahaa deragu haystaye waa seven dilaal iyo malaal diraddow sido waa seven dareen midan laqayn dadahayn qarane waa seven kun calan oo darxumo loo diyaarsadaye waa seven afrika daaman weyn loo ammaan diraay waa seven imaarado dayacan dowlad loo bixine waa seven nicolaskay dalkaba diiqan weyn yahay waa markaada nicolas ka haysa intaana tegin وسبن نيكولاس dalka badiiqa weeyahaye waseven dadkeedii xeryaha dayrar loo dhigaye waseven dalkeeday ku tahay dulajaaniba ile dad baa jira soomaaliya i d b la yidhaahdo oo la yidhaahdo boosaaso waa ku marti gaalkacye waa ku marti xamar ninkii xamar deganaa waa ku martiya oo la yidhahdo waa i d b waa displaced moogtahay waxaa la yidhahdaa displaced people okay internal displaced, displaced people bay u taagan tahay waa dadka macnaha gudaha dalkooda qaxootiga ku amcanaheed okay waxaan waxay gabayga marka uu leeyahay waa seven umulado hadhacay aan damqoo lahayn waa seven dababadka iyo munamino dugtahaye waa seven dilmidaamo iyo qaruxu dulaye waa seven damlagasi in shacbiga dilin loo mari waa seven nin wali dub xidho dooni madaxweyne waa seven daldalo ay taho muuro dug tahaye waa soban waa seven ninkii maal dejiyey danka danka baaqanayne waa seven xadida inkay daalac loo nacaye waa seven la dowdada xinjiro suniyo deeba waa seven xadida inkay daalac loo nacaye waa seven la dowda bixin jiro suniyo deebaaqe waa seven dallegay dowlad iyo danihii soomaal afartaa dalaye waxaan dacal ka raacsiiyey amxaaradu waxay dooni waa loo diyaafadine baaroodkan daba roorayaan diiday odhanayne hawiyaha caqligu dayriyaan dood ka celinayne isaaqoo durbaanka u tumaan baan waxay tihi isaaqoo durbaanka u tumay soo diday odhane raxan weyn dalkooday ku dari daba idin leeyahy dirna waa u af sheeganahayaa maalmadabadooda anigu canaan dhe waxaan ka wadaa guud oo soomaalidan ku canaanaya afartaa dareershe waxaan geesta kaga daadi dan habowday duul wada rogmaday qaran dareeloobay dad dayacaan darxumo aan dhammaan shacab dugaagoobay madax madax madax madaxda cadowaa cadow cadow dirsaday dhexna lagu deyray wadaad duulay duulaan u duman ili qofkuu doono aqoon-yahan dugsada reer cilmina doodaha u haysta duqay toobad gabay oday dirdiran daalin talinaya dhalin aandigii gaxan caqliga laga dubaaqeeyey dumar iyo dhallaan lumay adduun loo dawirinayo waa iyal dugjiis iyo curyaan naafo dibajooga dalkeennaa ku caano nin ogi kaga dardaarmaayo waxaa la yidhahdaa soomaaliya don't be like soomaaliya sida soomaaliya ha noqona dawladaha adduunka loogu loogu yidhaahdaa hadday waanu idin damaqdo oo idinku deexayso dawadeedu dawadeennu waa qolo inaan dayr iskaga oodno inaan diidno kala sooca iyo siraha loo daahay diiwaanka reer hebel inaan diilin marinaayo dastuurkaa mahiiga iyo kay beni ka hornaay tani dawlad maahe inaan dib u yeglelaaye derbi maamul goboleedka inaan dumin inaan dumino xerxere derbi maamul goboleedka inaan dumino xerxeere dalkoo kala go-ana waa inaan nacab ka diidnaaye dudadeeda xamar weyn waa inaan xaq u duweynaaye waa inaan dib loo maqal qabiil qaybta daadiine four point five waa inaan diilin marina waa inaan dulliga tuurno iyo daara qaybsiga e waa in cadowga loo kala dusiyo duud markii haro e waa in waa in waa in waa in degel waa in degel ku kala nool waa in degel ku kala oodkan iyo dayr ku soo duwe dadka macnaha soomaalida la kala oodayay waa in degel ku kala oodka iyo dayr ku soo duwe gabaygaasna waxaa la yidhahdaa soomaali doona dhagood baan waxaa ka codsanayaa inuu taanka inoo fiiriyo si aan ugu daro laba xaba hadday siida siida siida ayaa isgaaray beriyahow adiga weli wax maqlayba
waayahay haddii alla idmo waxaan doonayaa inaan idin duwaxagga ma garanaysaa xoogaa inaan idinka dibciyo guubaabada iyo ma garanaysaa calolyooga gabaygan waxaa la yidhahdaa gabaygan waxaan tiriyey two thousand twogii baan filayaa waxa weeye gabaygani waxa weeye waxa la yidhaahdaa dumarka waxa la soo weydiiyey gabadha fiican maana dee niba dooq buu leeyahay laakiin waa dhowr waa waa gabayo maaragtay ka hadlaya gabdhaha ka hadlaya gabadha fiican adigu marka aad doonayso anigu tadooqayga baa marka ka hadlaya marka waxay ahayd dumar waxaad ku raacdaa markay damac lahaataaye waa inaanay da'weynen midaad guur u dayataaye dabci waa inay leedahay oo waana dabartaaye waa inay dulqaad badan tahay oo daacad kuu tahay deriskeeda waa inay xaqdowr ugu dadaashahay doorkaad wax fali waa inaan lagu daduucayn waa inaanay ehelka u darayn duul xigaalahe waa inaanay ubadkan hadda iyo cindhab u daryeeshahay waa inaanay kaa dubin markaad yaray siidaane waa inaanay xidid kaa dacweyn doodna kuu qabine waa inaanay kaa digin markaad duulimaa tahay waa inaanay dabid meerin oo kaa dambadisaay waa inaanay dibindaabi iyo duudm- duudmarka aqoone waa inay dareen lexjecliyo doojin leedahay waa inay diyaafadin xarago dooqu leedahay waa inay darmaan gaariixu daran ahaataay duhur iyo habeen waa inay kuu diyaar tahay waa inay gacalo dirano debacsanaataaye waa inay sidii daawadgeel kugu dulreentaay waa inay ku deeqsiin kartaa waxaadan doonayne waa inay dox haataawin iyo duluc lahaataay aqalkay dugsido waa inuu lagu- waa inuu lagu dangigaaye waa inuu ku daaraa udgoon dheerka ka horowey darinteeda waa inaad tabtasta dalxiiskiiyo dar ilaahay waa inuu qalbiga uga ducaysaa marka gabadhaas waa waa gabadh maxaa la yidhahdaay maxaa la dhahaa een, waa waxaan ka hadlayaa de choice choiceka dadku waxaan u malinayaa eh, dhagoodu waa lagu kala duwan yahay Eh, waayahay gabaygan kale wadadka wadadka qaar baa jecel mid qaylo badan oo salaada kalahdo oo caruurta ninba waxbuu jecel yahay siida
okay gabaygan markaas waxa weeye een, eh, een, waxaa la yidhahdaa gabay jacayla anuu gara kuseeya sidiisaan u tirinaya isagaa is- is- maaragtay isfasiraya waa gabay jacayla wuxuu leeyahay degan maalintaan kula kulmay daayin amir degan maalintaan kula kulmay daayin amarkiisa daymadii horetaa qalbiga jeexi soo dumeeyey kalgacaylkii igu soo degaan weli la diiftaay sida eerarow darartayoo maqashi loo dooday oo gala- oo gaax la dihinoo candhada ducaa walaandaysa ayaan kuu duruna ahaya dhahab la moodyayo duhur iyo habeen iyo dharaar waan ku daydaye afku daa maanta ma karo waa dudubiyaaye mana doono gabadh kale inay laabtu damacdaay waxaan deeqa lulkaa jeclahay dunida guudkeeda oon diinta ee biyo ahayn daacad loo nebiga alay salaam lagu daali maayo midka geli dareenkaaga afarta dareershii waxaan dacal ka raacsiiyey naagaba midaan doortay ee duuq dooq u hawooday diin iyo akhlaaq iyo asluub eebba ugu deeqay dabci iyo hubqaad loogu daray quraxan duugoobin ee dunida laga soo helay deeqay waa adiye dunjigaagu soomaali waa dirki iyo iyo waa dirkii nebiya alla daayay sow dooq sow dooq jacaylada markaa doonaan waya gabaygaas waxa weeye waa gabaygaas waxaan u malaynayaa eh, dhegoodow Eh, haddaan gabayo kala sii galo waxaan u malaynayaa taamku inuu yahay bal taamku fiiri waa yahay aad iyo aad baa kuu salaaday hal gabay oo baan Hal rabaa gabay- inaan hal maaragtay gabay ku qolada soo cel, hal qol- gabay qol- ku soo cel.
qolada muqdisho qolada muqdisho gabaygaas waxa weeye eh, baan filayaa gabaygii ahaa eh, balan eeg ha gabaygan baan doonayaa waayo negative kuma fiicna gabaygan waxa weeye waxa la yidhahdaa baak labada baan xamar u diray Eh, waxaa isku dilay muqdisho eh, laba laba laba laba laba gruup baa isku dilayay marka gabaygaasi wuxuu leeyahay baaq nabadabaan xamar u diri labada baalood ee barbarada xarbiyayaan wanaag baan inahayaay birmageydadan doonayaa inay badbaadaan ee beladiyo colaadan dad yahow baaja leeyahay ee soomaali waxa biyey waa bahiyo reereera bilibeena iyo madaxnimo iyo baashidaan ahay qarankeeda goortuu burburay ee la kala beegshay hadday bahala dirirtaa sidii beer fircooniya nin walbiba badsuun baa hodiyo beegsa- beegso magac weyne bal inuu caqligu wada bukoy maan ka wada beeshay waxa biraha loo tumanayaa buul hore u dumay meel baaba aday baa laleeyahay anaa madax ka noqonay anaa madax ka noqonay afartaasi waa baaqandiri nabadu baa weyne waa beer walaalnibi wala- waa beer walaal iyo kalgacal biiro iyo waana afar kalena waa boorin iyo beyd xusuus mudan ilxamar baa lala hadlaya baadilkii qabiilaysigii iyo boqontii la isheeray bilaashka wricii maartadii iyo bederadii la eeday baroortii habeen iyo dharaarba wax ka yeedhaysay muqdishay nafsigii biiraybaa haatan soo baxay beergooyadii iyo boqol jirkii laga xishoon waayey cawradii la buufsanahayey ee la bixin waayey birta sabigii lagu gowracay bahalka loo xoray shiir kale wixii boollay oday lagu biraynayey kaaraan wixii mayd baryeye bmku cantuugay suuqbacaad wixii dhig burqaday bilisti yuusaysay nasiib buundo wixii baas cuskaday baanjil lagu laayay wixii bayd nin kale loo dhacay boobka lagu qaatay baduugii curuuriya jubbiyo barodal xisaadka bamkii bilaada xamar weyn ka dilay boobihii iyo jiibka madficii halkuu beegsadaba lagu butacsiiyey barakic iyo kala oodankii baylaha buu dhalay maantana ma bilo qoon wataa kugu butaynayo waa qoladii waadada shabaab iyo wax isku dalaya qolyihii eh, kale maantana maqolo ma belo qoon wadaa kugu butaynaya ma baab diina bay taagan tahay waxaad baroodaabaa isbiimayn miyaa lagu dilaa boqol masaakiina bulshadii intii kugu hadhaa beebe lagu seenay rabbiyow badbaadiyo kusii nabadda oo baahda baryo hodantigaagii mar kale lagugu soo booqdo beledii allow kaa xisaabaadkan kugu raagay barbaartii sanaha lagu yiqiin kugu barwaaqowda afar kalena buunqayladhaan baan ku dirayaa b e waaye soomaaliyey beriya ciideenna baallaha kalow soo birmada beer qudhaanahaye bari iyo waqooyi tashada banaha soo aawada waa daawanayeen qolyaha kale marka bari bari puntland maka hadlayn bari iyo waqooyi tashada banaha soo aawada nafsigu waa balaaye ka baqa beladu waa guule bawdada walaal nimaan asturin duni ku baayaadiyo beraa cadowgu soo beegayaa baasha uga noole tol ay bog soomaaliyeed iyo boon waaye gabaygaasaan kusoo xeeraya ninka la yidhaahdo dhegooda waad mahadsan aad tahay iyo aad iyo aad ayaad mahadsan tahay boqol kiiba boqol allayle wax badan baanu miinay waxaa nooca kuwa jacayla kuwa gubaadaa ku marba qaar loo dhig aad iyo baa mahadsan maxamuud waqaas waa qaybtii afraad ee muxuu ahay qaab sugaaneedkii hogaamiyii sugaanka taxanaha ahaa ogaan nineteen sixty abwaan maxamuud axmed cabdulle uu inooga meerinayay barnaamijkaas intaasaan ku gabagabayn doona haddii ilahay yidhahdo aad baad maxamuud umahadsan tahay ballankeennu waa qaybta shanaad haddii ilaahay yidhaahdo iyo